galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa galab talaado ah bisha juun waa lix iyo labaatan sannadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan soomaaliya oo ay ka bilowdeen dabaaldegyada maalmaha xurriyadda waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd uu tiriyey cabdulaahi suldaan tim cabdi oo mar alle markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaalida ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada oo qabanqaabinaya qabashada ciyaaraha toddobaadka soomaalida oo sannadkan lagu tarsamayo koob loogu magacdaray faarax wehliye cadow sindiko oo ka mid ahaa hogaamiyaashii isboortiga soomaaliya koobkan waxaa loogu magacdaray halyeeygii soomaaliya faarax weliya cadow faarax sindiko oo qof kasta yaqaana oo ilaa iyo qonton sano ku soo dhex jiray heerka uu ka gaaray maaragtay dhinaca fiifa cid ka gaartay ma laha marka loo fiiriyo afrikada wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka kaaf
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka umuuraha maraykanka falanqaynta ciyaaraha koobka kubadda xagta adduunka marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
wafdi heer sare ah oo ka socda dalka eritreya ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin ee ethoobiya halkaasoo ay ku geli doonaan wadahadallo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika wafdiga eritreya ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee adis ababa madaxweynaha eritreya esayas afawerki ayaa toddobaadkii tegey ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka etoobiya ballanqaadka afwerki ayaa jawaab u ahaa mid horey uu u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedel doonka ah ee ethoobiya abiy axmed kaasi oo sharfaya heshiiskii ee labada dal ku saxiixdeen sannaddii laba kun dalka aljeriya kaasi oo soo gebagabeynaya dagaal xuduudda ka socday muddo laba sano ah etoobiya ayaa muddo diidaneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee badmee eritreya oo horey u ahayd gobol ka tirsan etoobiya ayaa ka go'day sannaddii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii ugu yeeray heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midooda yurub iyo canada isagoo sidoo kale sheegay in maraykanku uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelatiran oo kala dhexeeya shiinaha waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan south carolina oo uu la hadlay uu sheegay inuu doonayo in culayska laga qaado beeralayda maraykanka in awood u yeeshaan inay ganacsadaan waxa uu tilmaamay in qiimo badan looga qaado beeralayda maraykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midooda yurub iyo canada waxa uu yidhi waxaanu doonaynaa inaan sidoo kale awood u yeelanno inaan ku iibinno gawaarida halkaasi isagoo ula jeeday dalalkaasi sida iyaguba halkan ugu iibiyaan gawaarida wayna shaqayn kartaa buu yidhi
warbaahinta dowladda siiriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo israa'iil ay soo tuurtay ay ku dhaceen goobo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimishiq wakaaladda wararka sanaa oo warkan baahisay ma aysan shaacin wax khasaare nafeyd ah ama burbur ah oo ka dhashay weerarka oo ay sheegtay in israa'iil ay kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaartay dagaal ee mucaaradka siiriya kula gashay xuduudda koonfureed ee dalkaasi kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha siiriya ee fadhigeedu uu yahay dalka britain ayaa sheegtay in gantaaladu ay ku dhaceen baqaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiyada dowladda siiriya taageera israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay dalka siiriya intii uu socday dagaalka sokeeye ee dalkaasi ayadoo beegsanaysa inta badan in ay joojiso in kooxda xisbullah ee iiraan ay taageerto ay hub soo geliso dalka siiriya militariga israa'iil ayaan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka siiriya
jenaraal sare oo myanmar u dhashay oo midooda yurub dhowaan saareen cunuqabatayn doorkiisa ku aadan beegsashada arxandarrada aheyd ee muslimiinta reer royinga ayaa sidoo kale ciidamadu shaqada ka eriyeen milatariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sarreeye gaas mung mung su oo hore u ahaa taliyihii ciidamada gobolka rakhiin laga eriyey shaqada doorkiisa ku aadanayd sidii lidatay uu maareeyey weerarkii lagu hayay mitidiinta royinga kadib weerarkii agosto lagu qaaday ciidamada milatariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxay qaadeen weeraro kale oo sababay in ilaa iyo ku dhowaad toddoba boqoloo kun oo reer royinge ay u baxsadaan waddanka bangaladesh ay manyanmar daris yihiin markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gaboodfallo inay u geysteen qowmiyadda reer royinga kuwaasoo ay ka midka yihiin dilal kufsi iyo guryogubis dhacdooyinkaas oo ay qaramada midoobeen ay ku sheegteen ujeedku ahaa in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee reer royinga
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida oo idinkaga imaanayay laanta af soomaaliga ee v o a ee washington konton iyo siddeed sano ayaa laga joogaa maalintii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed oo xor ah laga taago calan soomaaliyeed bishii juun lix iyo labaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayay ahayd markii la taagay calanka sanad walbana soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalinkan muhiimka ah ee taariikhda soomaaliya sida aadka weyn saameynta ugu leh meelaha munaasabadda lagu weyneynayo lix labaatanka juun lagu qabtana waxaa ka mid ah magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabduleh ayaa warbixintan noo soo diray
konton iyo siddeed sana ka hor lix iyo labaatankii juun waxay ahayd markii ugu horraysay oo carrada soomaaliya laga taaga calanka buluugga ah oo dhexda ku laqa digta shanta gees leh xalay saqdii dhexe munaasabad lagu xusay lix iyo labaatanka juun ayaa ka dhacday aqalka dowladda hoose xamar waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dowladda soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabadda carruur roole iyo ciidanka qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa waxaa la qaadaya heesta calanka waxaa loo wada istaagay sare u qaadista heesta calanka iyadoo la xusuusanayo markii ugu horraysay ee lix iyo labaatankii juun laga taagay bartamaha magaalada hargeysa ee beerta xurriyadda labaiyo tobankii saqdi dhexe ayay dadku ku gaareen munaasabadda iyagoon ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad moodda habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeennadii kale hawada muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka buloleer kor loo ridayey taasoo loogu dabbaaldegaya habeenka weyn ee bilowga toddobaadka xurriyadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu hambaliyeeyey habeenka weyn ee calanka soomaaliya laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha hargeysa dhammaan ummadda soomaaliyeed munaasabaddan dabaaldegga ah lix iyo labaatankii juun oo ah konton iyo sideed guuradii ka soo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo xora meeshaas meeshaasna waxay ahayd beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo soomaaliya meel walba u joogana farxaddii iyo qiiradii iyo soomaalnimadii iyo waddannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee fawsiya halkan ka sheegtay uu tiriyey cabdulaahi suldaan tim cadde oo mar alla markii laga hadlo xorriyad iyo calan iyo qaranimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo soomaaliya ah uu wax ka yidhaahdo taasoo ahayd sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka soomaaliyeed oo mar walbaba iyo wakhti kasta ay joogaan gumaysi nacaybka ama diidan gumaysi madaxweyne farmaajo ayaa maanta u baxdhigay taalada daljidka daahsoone muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiyiin goobta yimid waa maalintii lix iyo labaatankii juune ee ka soo wareegtay konton iyo siddeed sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii ingiriiska waa maalintii dadka somalilan ama dadkeenna waqooyi ay heryada gumaysiga iska tuureen waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah alxamdulilah maanta waxaan joognaa konton iyo siddeed sano kadib waxaan taagannahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeenna aan dib ugu fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda waxa ay tahay midnimada waxa ay tahay qarannimada soomaaliyeed kulligeen haddaan nahay soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad gaar ahaan annaga wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummadda naga dambaysa jiilka naga dambeeya aan uga tegi lahayn taariikh
lixi labaatanka juun ah bilowga maalmaha xorriyadda soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka somalilan weli uu raadinayo madax bannaani uu ka helo soomaali weyn inteeda kale lixi labaatanka juun toddobai labaatanka juun iyo kowda luuliyo waa maalmaha xorriyadda soomaaliya iyadoo gumaysihii faransiiska dowladda jabuutila xorriyadday ka qaadatay toddobai labaatankii juun sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kale dabaaldega maamuuska lix labaatanka juun waxaa si weyn xalay looga xusay magaalada hargeysa ee somalilan oo ahayd meeshii ugu horreysay ee calanka buluuga ah ee xor ah kii laga taagay munaasabadan oo ka dhacday aqalka madaxtooyada somalilan ayaa warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
waa codka allaha u naxariistay abwaan cabdulaahi suldaan timicadde oo siddeed iyo konton sanno ka hor maanta oo kala tiriyey gaba ay tudducyadaasi caanka noqday ka mid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynihii ku dhaqnaa gobolladii soomaalida ee ka hoos jiray maxmiyadda ingiriisku ay ku soo dhoweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horreeyey ee dhul soomaaliyeed laga taago halkaasi oo ahayd hargeysa aqoon-yahan duqay haween caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjooga oo ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u bariyey munaasabad arrintaasi lagu xusaya ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada somalilan taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin aqoon-yahan taariikhyahanno iyo qeybaha kale ee bulshadu waxaanay guud ahaan dulucdii khudbadii halkaasi laga jeediyey ay ku qatameen qiimaha maalintani ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyaddii laga helay maxmiyadii ingiriiska madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hambalyo gaar ka ahayd munaasabadii xalay lagu qabtay madaxtooyada waxaa u diray shacabka somalilan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer somalilan meel kasta ay joogaanba dunida dacaladeeda iyo inta dalka gudihiisa joogtaba waa lix labaatankii juun sideed iyo konton sannadood ayaa ka soo wareegay maalintii aynu xornimada ka qaadanay dowladda ingiriiska ilaahay mahadii halgan dheer ayaynu maalintaa ku guulaysanay gobonnimada ay somalilan heshay waxay ahayd tii ugu horreysay ee dal soomaaliyeed ama dad soomaali afka soomaliya ku hadlaa ay qaataan way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida etoobiya iyo kenya laakiin sida jabuuti iyo soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay somalilan somaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaalku kaga tegay afrika ay afrikana ku heshiisay kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii maantana ururka afrika dhisani uu ku dhisan yahay munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee lagu xusay siddeed iyo konton guurada kasoo wareegtay maalinta lix iyo labaatanka juun ayaa lagu soo bandhigay heese iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintani ay leedahay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
maamulka iyo dadka ku nool degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa kulan ay yeesheen isku afgartay qaadista canshuurta si loogu hormariyo amniga iyo nolosha magaalada wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa ka soo diray warbixintan magaalada gaalkacyo maamulka degmada cabuudwaq iyo guddiga nabadgelyada degmada ayaa bilaabay qaadista lacag canshuura taasi oo loogu talagalay in lagu bixiyo horumarinta degmada iyo sugidda amniga kadib markii in muddo a dadaal loogu jiray sidii dadka degmadaasi ay xasilooni u heli lahaayeen kulan looga hadlayay sidii bulshada ay u bixin lahaayeen dhaqaalaha laga doonayo ayaa lagu qabtay cabuudwaq waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug guddoomiyaha degmada cabuudwaq mahad cumar cilmi ayaa bulshada ka dalbaday bixinta dhaqaalaha looga qayb qaadanayo sugidda amniga waxaana soo heli karnaa innaga oo saddeediyo kamid isla qaadana aragtida ku aadan iskutashi aragtida iskutashi ku aadan oo la bax dhaqaalahaaga ku hel amni nabadgelyo horumar waxaan codsanayaa dhammaan degmada dadka ku nool inay arrintaa gacan ka geystaan kana qayb qaataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin xubno ka tirsan guddiga nabadgelyada ayaa waxa ay sheegeen in bixinta dhaqaalaha ay ku timid dadaal loo galay xasilinta degmadaasi waxaan u gurmanay kuna wada howlgallay qaabkii aanu ku gaarsiin lahayn magaalada caabudaaq inay isku tashato amnigeeda ka tashato horumarkeeda ka tashato wax allaale wixii dan guud caabudaq u ah ay shacabkooda isku tushadaan magaalada caabudaq waxyaaba fara badanoo magaalooyinka looga horumareen baa jira laakiin wax naga daahay ma jiraan waxaanu rabnaa inaanu ka beegsanno meesha hadda joogno wax fiican baanu qabannay qof walboo muwaadin ah in nabadda iyo xasiloonida uu ku bixiyo taakula waxay u baahan tahay xoolo xoolihii adinkaa hayo waxay u baahan tahay la xisaabtan la xisaabtankuna waxaa nala xisaabtami doona oo taakula la xisaabtami doona guddiga ganacsatada ah ee matelayo ganacsatada iyo golaha guurtida degmada caabud oo isku dhafan oo wada shaqayn doono sheekh liibaan iyo farduuso oo ka mid a ganacsatada cabudwaq waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin bixinta dhaqaalaha looga shaqaynayo horumarinta iyo amniga degmada cabudwaq caabudwaq waxaa lagu dhisay isbitaalada iyo iskuullada waxaa lagu dhisay dhiisha caanaha waxaa lagu dhisay neefka ariga waxa laga qaadayo yaan lala dhuuma waxaa kaloon caddaynaynaa waxaa la sameeyey akoonno ay ku dhacaan dhaqaalahaasu waxaa la sameeyey lambarro ayaga maana wax kale aan lacag lagu tuurayn dhaqaalo bixin oo aanaan ciidanka aanaan garab istaagin amniguma suurogelayo waxaanu soo dhoweynay oo reecadaaq lagu yaqaanaa inaannu bixinayno dhaqaalaha canshuurta degmadani ee xaquuqda loogu leeyahay xildhibaan deeqa cabdi cilmi iyo wasiir ku-xigeenka dekedaha cabdiraxmaan axmed cigaal ayaa waxa ay sheegeen in bulshada cabudwaq ay diyaar u tahay bixinta dhaqaalaha laga doonayo waxaan halkan ka shaacinayaa dadweynaha intaa wejiga ka muuqday kuwa iga dambeeya u sheegayaa haweenka caabudwaaq ku nool ama ganacsato ha aata ama guri ha joogte inay taageerahayaan barnaamijka taakulo inay taageerahayaan una taagayan inay ka qayb qaataan
dadka bini'aadanka ah hadday isku tashadaan wax walba way samaysan karaan ujeedka iskutashigaa loo bilaabayna wuxuu ahaa in dadkan ree cawdaaq oo dhibaatooyin badan muddo soo ku soo dhex jiray in maantayto ay gaaraan heer ee ayaga isku tashadaan waa markii ugu horreysay oo degmada cabudwaq ee gobolka galgaduud laga bilaabo dhaqaala aruurin waxaana taa ay ku timid dadaal ay dhexda u xirteen guddiga xasilinta cabudwaq oo la aas-aasay safarkii madaxweyne farmaajo uu ku tagay cabudwaq horraantii sanadkan kadib cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a sidii aad idaacaddeenii saaka ku dhegaysateen urur goboleedka igaad ayaa shaqada ka eriyey korneel gabre zabhar alamsaged oo ka mid ah saraakiishii ciidamada etoobiya ee soomaaliya warqad ka soo baxday xafiiska xogeyaha fulinta igaad injineer maxbuub macalin ayaa lagu baahiyey warbaahinta geeska afrika waxaana si rasmi ah shaqada looga joojiyey korneel gabre oo ahayd shaqadiisa mid ku salaysan la taliyo sare ee arrimaha siyaasadda ee xogeyaha fulinta ee urur goboleedka igaad haddaba shaqo ka-eriyadda sarkaalkan ayay zaare cabdi axmed waxay ka wareysatay brofesor cabdi ismaaciil samatar wallaahi dee qolooyinka igaada soo saaray iyo dowladda etoobiya unbaa ogaan kara inay xaqiiq tahay calaamadoodii way ku qoran tahay laakiin demika calaamadaha waa la samaystaa laakiinse waxyaabaha ka yaabka ugu weyn waxa weeye maaha ninkan in la eriyey ee sida loo eriyey weeyaan wax yaabka leh wa garta qofka had iyo jeer waxa la siiyaa bishan baa la siinaya la odhanaya waad ka baxasaa dee haddayna bisha mushaharadiisii u qadimin ina odhan maantaba ka bax laakiinse waa qariib waxa yaab bay la tahay in la idhaho waraaqdana maantay soo baxday maantana waa inaad meesha ka baxdaa wax weyn baa dhacay walaa markaa waa gartay waraaqdan haatanba gacanta ayaan ku hayaa marka waxaa la leeyahay urur goboleedka igad waxa ah ay u direen waraaqdan isaga qudhiisa wuxuu ahaa la taliyihii dhinaca amniga ee ururka marka bal maxaa ay kula tahay in ay sabab u tahay in sidan loola hadli karo sarkaalkaasi gabre
kolleyba waxay ka socotaa igad waxaa loo qaybsadaa shaqaalaha wadamada ka qaybta ah ayaa kala qaybsada shaqaalaha inta badan ee maaha uun farsamo laguma qaato dadka intiisa badan marka gabre wuxuu ka socday etoobiya etoobiyana markii hore magacawgiisa lahayd kenya iyo qolooyinka kalena way ka aqbaleen marka waxaan isleeyahay waxyaabaha isbedelka ee ka socda etoobiya ayay ku lug leedahay gaar ahaan sida degdega ah ee lama filaankaa ee loo eriyey inay wax ka jiraan dagaal hoose oo xagga amniga iyo xagga kaala cadayste siyaasadda labadaas ayaa etoobiya karinaya walaal marka karkaasina waxaa kasoo bixi doona dad fara badan oo waxay haysteen ku waaye ama shaqooyinkoogii ama jagooyinkoogii iyo maalkoogiiba iyo waxaa laga yaabaa hadday kuwii hore guulaystaan ay soo rogaal celiyaanna de qoladan cusub oo dhan baa laga takhalusaya laakiinse imika waxay u eg tahay in gilgilka ka dhacay meeshaasi iyo qaraxa ee fashila intiisa badane dadka ku dhintaane inay ta inay u eeg tahay inay soo gaadhay isbeddelka etoobiya meel aan u eekayn in dib looga noqon karo walaal waa gartay la taliya sare oo dhinaca ammaanka inuu ahaa ayuu igad u qaabilsanaa gabre bal marka dhinaca kalena waxaa muddo aada u dheer la hadalhayay inuu saameyn ku lahaa maamulada soomaalida iyo maamul goboleedyada hadday noqoto qaar ka mida xildhibaanada wasiirada qaarkood dad ayaa waxay aada had iyo goor u sheegi jireen inay isku dhow yihiin siyaasiyiinta soomaalida intooda badan marka haddii uu meesha ka baxo maxay siyaasadii soomaaliya ku yeelan doontaa inkastoo asaga hadda uu ahaaba u qaybsanaha ama la taliyaha dhinaca amniga ee urur goboleedka igad anugu sahray walaal maalin quraan ninkan wejigiisa sheed ka arkay waxay maalintii doorashada madaxtooyin ka dhacasay ee xarunta ciidamada cirka ee magaalada muqdisho anugu meeshaan fadhiyo dadkaan ilaalinayna inayna waxba si dhaafsan lacag iyo wax ka mid a marka waxaad arkaysaa ninkan way ku soo haganayeenba qaarkood qolooyinka madaxda sheeganaya gobolada iyo kuwa baarlamaanka ku jiray waxaad moodaysay quraanjo ku ordaysa meel hay malab yaallo ayaad moodaysay sida ugu yaayaacayaan marka inuu ku xidhnaa uu sir siin jiray uu amar siin jiray uu san yeel odhan jiray uu iyaka iska horkeeni jiray u malayn maayo markhaati doon inay tahay marka haddii taasi isbedeshay laba mid ama saddex mid unbaa soomaali hortaalla in haddii ay dowladda etoobiya ka dhab tahay inay leedahay waxaan doonaynaa soomaali inaynu walaanowno waxaa iman doona markaa gobolka soomaalida horta siday ula dhaqmaan iyo sida loo sifeeyo iyo cidda sifaynaysa ayay ku xidhnaan doontaa ile ninka madaxda gobolka soomaalida ka ah wuxuu ku xidhnaa dowladdii hore markaa halka la mariyo halkaasi ayaa tilmaam weynana sii doontaa inay waxaani tahay wax soomaali inta iyaduna maskaxdeeda la timaado hay ku shuraakoobi doonaan in ixtiraam iyo maamuus iyo qarannimo iyo jaar la wanaagsan la noqdo iyo in kale laakiinse waxa weeyaan karka ka socda iyo kulaylka ka socda etoobiya mudduu qaadan doona inuu kala miirmo walaal rofeor cabdi ismaaciil samater ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey zaare cabdi axmed
soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ayaa u diyaar garoobaya soo dhoweynta kooxaha ka qaybgalaya cayaaraha toddobaadka soomaalida oo dhici doona saddex iyo tobanka bisha julaay kaasi oo ay ka qaybgalayaan kooxo ka socda dalalka maraykanka yurub iyo magaalooyinka dalka kanada ku yaala tartanka ciyaaraha sanadkan ayaa lagu xusi doonaa allaha u naxariista ee faarax siindiko oo mar soo noqday madaxweyne ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika waryahayaga magaalada toronto nuur xuseen ayaa warbixintan noo soo diray munaasabad kooban oo lagu qabtay magaalada toronto ayaa lagu sameeyey isku aadka kooxaha oo ka kooban ilaa lix iyo toban islamarkaana ka kala imaanaya yurub maraykanka iyo magaalooyinka dalkan kanada tartanka somali wiik ee sanadkan ayaa lagu xasuusanayaa allaha u naxariistay faarax weliya cadow sintiko oo marxalado kala duwan ka gaaray dhinaca cayaaraha soomaaliya iyo xiriirka afrika munaasabadda waxaa ka qayb galay dadweyne kala duwan oo ay ka mid ahaayeen qoyska allahu naxariistee faarax sindigo oo qaarkood ka yimid yurub iyo soomaaliya iyo xildhibaan faysal xasan oo laga soo doortay xaafadda york south weston ee magaalada toronto cali mude oo ka tirsan ururka loo soo gaabiyo today ee soo qabanqaabiya ciyaaraha somaali wiik ayaa sheegay inay xusi doonaan halyey walba oo gacan ka geysta horumarinta cayaaraha soomaaliya waxaan ku qabanay magaalada toronto cayaarihii today ay qaban jirtay xagaaga qoristuurkii ama farsamadii kooxaha siday isugu soo aadi lahaayeen koobkan waxaa loogu magac daray halyeygii soomaaliya faarax weliya cadow faarax sindiko oo qof kasta yaqaana oo ilaa iyo konton sano kusoo dhex jiray heerka uu ka gaaray maaragtay dhinaca fifa cid ka gaartay ma laha marka loo fiiriyo afrikada wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii kaaf olombicada iyo waxa uu ahaa international referee uu ahaa meeshaana kuma ekaan doonta insha allah halyeeyadii usoo halgamay cayaaraha soomaaliya noocay rabaan ha noqdaan inaan xusnay insha allah hadduu ilaah yidhahdo waa say u bilaabatay maryan faarax sintiko iyo cabdulaahi faarax sintiko ayaa iiga warramay waxay uga dhigan tahay in cayaaraha toronto ee sanadkan lagu xasuusto aabahood markaan runta kuu sheego way itaabatay waa itaabatay waxaa la yidhahdaa markii waxa si dibdaama aad u dareento annagu wax weynay nooga dhigan tahay waxay nooga dhigan tahay in maaragtay aabbahay sharafkii iyo maqaamka uu lahaa in lagu sameeyo annagu hididiilay nagu reebtay xasuusay nagu reebtay xasuustaas gaarka ahna waxaan leeyahay wiilasha sboortiska aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa aniga waxaan kasoo duulay dalka soomaaliya haddana waxaan soo maray een, si dhaqso leh een, sweden waxaan soo baxnay aniga reerkeyga inaan ka qayb galno oo safar dheer usoo galnay waxay igala dhigan tahay maanta waxaan dareemay in oo aabahay wuu dhintay dhowr iyo toban sano ka hor een, in uu nool yahay stiil soomaalida eh, dhammaanteed meel alla meesha ku nooshahay in ay weli aabahay jecel yihiin oo annagana aan keligeen ahayn raaxo cabdulla butukey oo ka mid ah qoyska allah u naxariista ee faaraxsin diko ayaa sidoo kale ka hadashay munaasabadda faarax waceli adow allah u naxariistee aad baan ugu faraxsannahay soomaalida inay xusaan tan waxay caddaynaysaa in isboortiga mar walba ay isxasuustaan ay isgarbiyaan ay wax isku daraan legasigana ay sii wadaan waxaan kaloo jeclaa lahaa dadka soomaaliya jooga cayaartooda oo ku dhiban ayakana in wax loo qabto cayaarahan toddobaadka soomaalida ayaa ah kuwa la qabto sanad walba waana mid ka mid a dhacdooyinka ugu weyn ee dhinaca cayaaraha soomaalida ee ka dhaca dalkan kanada xuseen nuur xaaji v o a toronto
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goordhow waxaad maqli doontaan qodobada kale aan idinkugu talagalnay qaybta dambe ee idaacadda balse aynu ku yaransanno dhinacii heesaha mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayo fanaanka cabdiraxmaan xadante
waa hagaag dhegaystayaal galab wanaagsan mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed warbixinno ku saabsan xaaladda bariga dhexe iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha koobka adduunka balse markaan qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aynu dib idiin xusuusinno wafdi heer sare ah oo ka socda dalka eritreya ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin etoobiya halkaasi oo ay ku geli doonaan wadahadallo taariikhi ah oo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika wafdiga eritreya ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee adis ababa madaxweynaha eritreya isayas afaweerke ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka etoobiya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii ugu yeeray heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midooda yurub iyo canada isagoo sidoo kale sheegay in maraykanku uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelatiran oo kala dhexeeya shiinaha waxa uu taageerayaashiisa oo ku sugan south carolina oo uu sheegay in uu doonayo in culayska laga qaado beeraleyda maraykanka ayna awood u yeeshaan inay ganacsadaan waxa uu tilmaamay in qiimo badan looga qaado beeraleyda maraykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midooda yurub iyo canada warbaahinta dowladda syriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo israel ay soo tuurtay ay ku dhaceen bartilmaameedyo ku yaala meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee dimashik wakaaladda wararka sana oo warkan baahisay ma aysan shaacin wax khasaare nafeed ah ama burbur ah oo ka dhashay weerarka waxaana ay sheegtay in israa'iil ay kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaartay dagaal ay mucaaradka syriya kula gashay xuduudda koonfureed ee dalkaasi kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha syriya ee fadhigeedu yahay britain ayaa sheegtay in gantaalada ay ku dhaceen baqaaro hub ah oo ay leeyihiin maleeshiya dowladda syriya taageera
jenaraal sare oo myanmar u dhashay oo midooda yurub horey ugu saareen cunuqabatayn doorkiisa ku aadanaa beegsashadii arxandarada aheyd ee muslimiinta reer rohingya ayaa shaqada laga eriyey milatariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sarreeyo gaas mong suu oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka rarakhiin laga eriyey shaqadiisa doorkiisii ku aadanaa sidii liidatay ee u maareeyey weerarkii lagu hayay mubtadiyiinta royinga kadib weerarkii agosto lagu qaaday ciidamada milatariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxay qaadeen weeraro kale oo sabay ilaa iyo ku dhowaad toddoba boqol oo kun oo reer royinga inay u baxsadaan dalka bangaladesh oo la darisaa myanmar markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gobodfallo inay geysteen oo ay u geysteen qowmiyadda reer royinga kuwaas oo ay ka midka yihiin dilal kufsi iyo guryogubis oo ay qaramada midoobay ku sheegtay in ujeedku uu ahaa in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee reer royinga
intaas aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa v o a ayaad ka dhegaysanayseen warbaahinta dowladda syriya ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo ay soo tuurtay israel ay ku dhaceen meel ku dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada dimashik wakaaladda wararka u faafisa dowladda syriya ee sanaa ayaa soo warisay warkan mana sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay dhinaca kale waxaa sii socda dagaalka dalka yemen ee u dhexeeya isbahaysiga sacuudiga uu horkacayo iyo maleeshiyada xuutiyiinta wariyaha v o eda ee magaalada qaahira xuseen saxnuuni ayaa warbixintan soo diray militariga dalka yemen ayaa maanta oo salaaso ah sheegay saddex unug oo ciidan ah in maanta ay ku biireen ciidamada dowladda iyadoo diyaargarow loogu jiro sidii loo xorayn lahaa magaalada xudayda xilli maleeshiyada kooxda xuutiyiinta godad dhufaysa ay ka qoteen shaaraacyada xaafadaha dhinaca koonfureed ee magaaladaasi sarkaal ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka yemen ayaa warfidyaanka u sheegay in ciidamada dalkaasi ay isku wareejiyeen dhulka ku xeeran garoonka diyaaradaha magaalada xudayda islamarkaasina ay jebiyeen maleeshiyada xuutiyiinta oo dhowr mar isku dayay inay gudaha u soo galaan madaarka magaaladaasi korneyl axmed cali al juxayli ayaa sheegay milatariga iyo kooxda wax iska cabinta shacabka inay u suurta gashay sugidda amniga guud ahaan garoonka diyaaradaha magaalada xudayda oo beryihii ugu dambeeyey dirir xoogan ay ku dhex martay kooxda xuutiyiinta iyo ciidamada dalkaasi yemen oo garab ka helayay isbahaysiga sunniga sarkaalkan ayaa sidoo kale farta ku fiiqay maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ahi inay jareen guud ahaan waddooyinka soo gala ama ka baxa dhinaca koonfur bari ee magaalada xudayda ayagoo dhowr mar weerar ku soo qaaday madaarka magaaladaasi balse waxaa si xun u jebiyey ayuu yidhi korneyl axmed cali ciidamada xukuumadda yemen laakiin warbaahinta taageersan kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sheegay in weli ay socdaan dagaalka u dhexeeya dagaalyahanada iyo ciidamada dowladda yemen oo taageero ka helaya ciidamada xulafada sacuudi arabiya ee horkacayso dhinaca kale wararka laga helayo dalkaasi siiriya ayaa sheegaya dowladda israa'il inay duqaymo ay u geysatay bartilmaameedyo ururka xisbullah uu ku leeyahay gudaha dalkaasi raami cabdiraxmaan madaxa xarunta xuquuqda aadamaha siiriya ee fadhigeedu yahay dalkaasi ingiriiska ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay gantaalaha israa'il ay ku duqaysay gudaha siiriya in lala eegtay xarun hub ugu kaydsanaa ururka xisbullah meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada dimishiqa raami cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay difaaca hawada ee dowladda siiriya inay ku guul daraysatay inay iska difaacdo weerka gantaalaha dowladda israa'iil laakiin dhinaca kale tv-ga qaranka suuriya ayaa sheegay labada gantaal ee israa'il inay ku dhacaan meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada dimishiqa balse ma uusan sheegin faahfaahin ku saabsan khasaaraha ay geysteen gantaaladaasi sidoo kale wakaaladda wararka ee dalka siiriya ee taageersan dowladda bashaar al asad ayaa tibaaxday gantaalaha israa'il in lala eegtay diyaarad xamuul ah oo laga leeyahay dalka iiraan oo xilligaasi soo caga dhigatay madaarka magaalada dimishiqa warbaahinta taageersan dowladda suuriya ayaa sidoo kale sheegtay difaaca hawada ee ciidamada dalkaasi inay soo rideen diyaaradda iskeeda u duusha oo israa'iil laga leeyahay xili ay dul heehaadaysay hawada sare ee koonfur galbeed ee dalkaasi siiriya dhulka ku xeeran garoonka caalamiga ee magaalada dimishik waxaa ku yaala xarumo ciidamada milatariga ee maamulka bashaar al asad dhismo khuraarad ka samaysan oo ay leeyihiin ciidamada dowladda iiraan iyo xarimo ku kaydsan saanado hub ah oo ay leeyihiin ururka xisbullah ee dalkaasi lubnaan milatariga dalka israa'il ayaan ka hadlin gantaalaha ay ku duqeeyaan gudaha dalkaasi siiriya dowladda israa'il ayaa dhowr mar duqaymo u geysatay gudaha dalka siiriya gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada dimishiqa iyo xarumo dowladda iiraan ay ku leedahay dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi ka soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno damaashaad iyo weliba bogaadin fara badan oo ka soconaysa meelo badan oo dadka soomaalidu ay ku nool yihiin gaar ahaan dalka kenya weyne dayib ordogan doorashada mar kale la doortay taasi oo dad badani ay u arkaan soomaaliya guul hor leh u soo hoyatay maadaama turkigu uu yahay waddan daacad u ah islamarkaana ka shaqaynaya dib u kabashada soomaaliya halkaa qaar ka mida dadka iyagu falaqeeya arrimaha turkiga iyo weliba bariga dhexe oo uu ka mid yahay halka qaar ka mida dadka soomaaliduna ay u arkaan in turkiga guushiisa tahay mid dalkiisa ku kooban islamarkaana loo baahan yahay soomaalidu inay dalkeeda iyo dadkeeda aaminto oo aanay dalka dad kale markaasi buunbuuninin halka ay dadkooda ka buunbuuni lahaayeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya burhaan faarax oo bikolo loo yaqaan oo ka mid ah qoraayaasha soomaalida gaar ahaana ninkii qoray buugga gurmadkii ordogan sanadkii iyo cabdisalaan cabdi oo ah falanqeeye arrimaha turkiga iyo bariga dhexe waxna ku bartay waddanka turkiga waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa ku bilaabaya burhaan faarax bikolo marka ugu horeysa caalamul islaam iyo gaar ahaan soomaaliya bogaadin ugu diraya iyo tahniyad een guusha u gaaray madaxweyne rajab dayib erdogan oo ah taakuleeye weyn oo soomaaliya iyo caalamul islaam intaba ay ku qalacsan yihiin iyo guud ahaan weliba africa oo dhan cudurkii ebola inuu erdogan soo gurmaday oo dad takhaatiir iyo dad iyo aqoon-yahano usoo diray cudurkii ebola ee ka qarxay galbeedka africa kadib soomaaliya uu saldhigyo ka furtay halkaasi oo dhakhaatiirtiisii uu saldhig oga dhigay iyo iyo weliba qaybo kala gedisan oo macluumaada inuu soomaaliya kusoo kordhiyey aad baan ugu faraxsan lahay dabcan farxaddana waxa aan la wadaagaynaa dhammaan caalamul islaam waxaan dhihi lahaa bariidaduba waa side ruux bukaanka kugu nacay adoo baahankaa tegay sama kuma bannaano dadkii kale oo dhan iyo adduunyadii markii ay naga kala tagtay waxaa noo yimid erdogan aad baana ugu faraxsannahay cabdisalaan cabdi soomaalidu waxay tidhaahdaa gaalka dilka gartiisana sii erdogan isaga shakhsiyan annaga kama hadlayna laakiin waxaanu annaga u aragnaa soomaalida in ay dad caatifiyiin ay yihiin maxaa yeelay soomaaliya horta waa la kala jeedanayaa hadbana yani qolay taageertaa oo maaragtay gurbaanka u tuntaa wax allaale wixii ku saabsan heshiiska soomaaliya ay le- heshiiska ay la galayso wasaaradda arrimaha dibadda dowladaha iyo safaaradaha yacni shacabka waa loo soo bandhigaa balse ma aha macnaheeda annaga oo dhan inaan yani isku dhiibno dowlad dhan aan u damaashaadno aan ma maaragtay nidhaahno yani een isbitaaladii ha laga bedelo magacyadii isbitaalada ee soomaalida ha loo bedelo digfeer oo kale magacyo kale turki ha la siiyo iskuulaadka magacyo kale oo turki ha la siiyo soomaaliya dhaqan bay leedahay thaqaafay leedahay luqad bay leedahay Ee, nimankanna waa walaaladeen oo lama diidana dowlal cusmaaniya iyo waxay soo qabatay halkay soo gaadhay waanu garanaynaa balse waxa weeye waxa annaga aan aan maanta rabnaa in aan ilaashano jiritaankeenna iyo yani een, madax banaanideenna iyo siyaadadeena walaalahan turki waan ku faraxsanahay guusha ayaga in maaragtay ay khaas u tahay ayaan u aragnaa Een, waxaan filayaa saaxiibka inuuba een, een, qadkii ka baxay iyo waxyaalihii aan ka hadlaynay annaga saaxiibadeen amase dadka aan cilaaqaadka la lahayn oo markaasi guul gaara ayaan u dabaaldegaynay si la mid ah sidii haddii annagu guul aan gaarno ay iyaguna noogu sacbatumi lahaayeen cilaaqaad diblomaasiyada ayaa naga dhexeeya taas marka een, waxaan dhihi lahaa een, saaxiibkay in uu maaragtay uu- inuu ku farxo waxyaalaha turkiga uu samaynayo ayaan ku dhiirigelin lahaa iyo dhammaan caalamul islaam soomaaliya inay kaalmaynayaan turkiga ayaan aad aniga u aaminsanahay Een, waxayna ka mid yihiin wadamada caalamul islaam oo nala jecel wanaaga iyo khayrka isbitaallo ayay dhiseen iskuulle ayay fureen caruur ay- badan ayay kaalmeeyeen Een, waxaana aad uga cabsanayay inuu guuleysto ninka kaleete la tartamaya een, maxarim Ee, waxyaabihii lagu kambeyn garaynayay walaalkay waa waa uu sheego oo waxaa laga yaabaa xataa inuu wax ka- kala socdo een, xiriirka turkiga iyo soomaaliya Ee, kambeenkii waxaa ka mid ahaa nimankaas suuriyiinta waa la saarayaa haddii ay ku guulaystaan ninkan hadda uu diidan yahay yacni ama arduqaan ha ahaado ama maxram nj ha ahaado labadaba horta waa turki laba soomaaliya ma aha anagu waxaan ka hadlayna waxa waaye ma waxaan isku dhiibnaa shacab dhan iyo dowlad dhan haddaan nahay ma dowlad kalaan isku isku dhiibaynaa iskuma dhiibi karno markii aad cid u tahniyadeynayso ama aad leedahay guusha agaarteen waa ku faraxsana markaan leenahay taas macnaheeda maaha in gurigeenna aan dad kale u banaynayno annaga qaran jiraan nahay dowlad jirto oo oo aad u adagaan nahay caruur la bixeen magac oo hooyadood u bixisay waa caruurtii waagii sadaam aan u bixin jirno oo kaleeto iyo magacyada da- dadku ku farxaan ama geesi nin geesiya ama magaciis aad u bixiso nin kale marka waxaas een, turki inuu annaga noo yimaado ma aha macnaheedu inuu dhulkeenna aan siinayno dad badan baa saa u qaata laakiin taas qalad bay ka fahmeen Een, cabdisalaan cabdi waa dhegaysanaysaa burhaan biikolo run ahaantii dalka turkiga waxbaad ku baratay waxa weeyaan sida buuggiisa ka muuqata ee waa noo soo gurmaday oo wakti dhabarkana loo jeediyey buu diyaaradihiisii iyo dhaqaalihiisii iyo hantidiisii keenay mana ahan buu yidhi inuuna qabsanayo marka adigu maxaad ku diidan tahay turkigu hadduu yahay dal weyn islamarkaana ee islaama doonayana inaanu wax dana oo gaara uu kaaleyahay inay jirin ay tahay in soomaaliya ay dib u soo kabato uu doonayo maxaad ku diidan tahay طبعا aniga shakhsiyan ma diidani ee shacabka soomaaliyeed way ila qabaan fikirkan ah inaanan isku dhiibin dowlado ulaadka waxaa lagu bartaa waa luqada turkiga hataa dadkii ardaydii baxayn baxeen oo tageen een, dalka iyo turkiga waxay wax kusoo barteen waa luqada turkiga ciidamada la tababaraya waxaa lagu tababaraya luqada turkiga ideolojiyada iyo afkaarta laga dhaadhicinayo waxaa weeye kaanama yani askari difaacaya dalka turkiga waxaan ka wadaa ama turki ha ahaado ama carab ha ahaatee ama ajnabi kale ha ahaado soomaaliya soomaali baa leh shisheeye annaga waxa weeye diblomaasiyadda keliya naga dhexeeya waxa naga dhexeeya waxa weeye safaaradaas iyo xiriirka diblomaasiyadda aan usoo laabto dhinaca thaqaafada yay saameyn ku yeelatay turkida soomaalida oo hadda wax badan uga yani een, een, u arka turkida in maaragtay ay soomaaliya wax badan ay u qabanaysa laakiin ma aha markii la fiiriyo oo aan falanqayno turkiga wuxuu soomaaliya u doorto waxa weeye waa bridge inuu ka dhigto buundo uu u marayo africa uu dhaqaale ka samaysanayo uu dagaalkan uu kula jiro carabahan ee, ee, badda ah amaba me- een, ee, halkan lagu magacaabo baabulmandab uu rabo inuu istaraatiijiyad badan iyo waxyaabo badan uu ka samay si kastaba ha ahaatee maslaxada soomaaliya kuma jirto annaga inaan u- yani u sacabatunno amaba mar walba aan daba joogno yani maxaan ku ihahdaa dowlado kale shalay baa waxaan daba joognay talyaaniga waxaan ka imaanay shuuciyada maanta turki wey annaga soomaalida waxaan leenahay siyaaday leedahay madax banaani bay leedahay dhaqan bay leedahay waxay kaloo leedahay een, een, luqad annaga haddii aanu soomaali nahay soomaaliya wax allaale wixii wanaaga turkida waa ku raacayna waana walaalaheen waana u mahad celinaynaa Een, burhaan biikolo miyaanan kuu muuqan walwalka ee saaxiibka cabdisalaan oo ah in dhaqankii iyo waxyaabihii dadku saadaadkii ama eh, karaamadii dadku ay ahaayeen inay wax u dhimayso haddii dal laysku wada dhiibo yaa yiri waa laisdhibhaya horta me- meesha oo- oo muhiimadda ugu horreysa waxa weye inaan isla fahanno bogaadin markaa u diraysa hogaamiye waddan fog jooga iyo marka aadan u dirayn labay kala tahay wax isdhiibitaana iyo wax maaragtay dada laisku dhiibayaa ee, hadda hawshu ay taagan tahay ma ah meesha waxay taagan tahay guusha ninkaa uu gaaray islaamka inaan ku taageerno oo aan idhaahno alla ilaah ninkii waagii noo soo gurmaday waa guulaystay haddana een, guushiisa danbaa noogu jirta annaga xataa oo dano ee, wadaninimo een, oo dalkan mashaariicda ka socota waa ku jirta haddii uu lacalla nin kala guulaysan lahaa maxaa u malaynaysaa Een, n- n- n- waa noo soo gurmaday erdogan wax buu noo qabtay ciidamo iyo adduunyo iyo wax kastuu na siiyey waana muhiimna wey in wadan islaama uu noo soo gurmado maadaama aad haatan eh, dareensan tahay in turkigu uu yahay mid lagu danaysanaya aan noo danaynayn muxuu yahay xalku xalku wuxuu yahay soomaaliya inay isku tashato cid allaale ciddii ay soo dhoweyn karto ay ka faa'iidaysato laakiin dhaqankeenana aan la bedelin luqad dad kalena aanan baran yacni annagana aanan yacni iska dhaadhicin dadkaas kale ama ay dowlad ay noqotaba haddaysan jirin inaana waxba aanan qabsan karin walaalahan turkiga waa u tahniyadaynaynaa waana ku faraxsannahay guusha ay gaareenna ayagay gooni u tahay waxaan xal u arkaa in wax kasta oo la samaynayo aynan soomaalidu daba martaynin oynan dhinaca kale intay kasoo wareenta aynan wax kale ka dhigin laba kun iyo koodii waana loo soo gurmaday dhibaatooyin badan baana haystay caalamkao dhan baa eh, dhabarka noo jeediyey rajab dayib erdogan meelaha uu soo maray iyo meelahaas ay u jajabayin iyo dadkii macluushu ku dhacday markuu dhex galay runtii jacayl baan u qaadnay ad iyo adayadu maadsantii kuwaasi waxay ahayn cabdisalaan cabdi oo ah nin isagu falanqeeya arrimaha turkiga iyo bariga dhexe waxna ku soo bartay waddanka turkiga iyo burhaan faarax bikolo oo ah ninkii soomaaliyeed ee qoray buuggii gurmadkii ordogan sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka labaduba waxay joogaan nairobi dood gaabneed intaa haylo joogtay tayna marka hore hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
doodii gaabneed iyo yaasiin ciise wardheere intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dalka maraykanka ka jira xiisad siyaasadeed taasoo ka dhalatay dad qaxootiya oo ku sugan xadka koonfureed ee uu maraykanku la leeyahay dalka meksiko inkasta oo qoysas qaxootiya haya ee dalka maraykanka horey u iman jireen hase yeeshee arrinta ka duwan kuwii hore waa kala qaybin lagu sameeyey waalidiinta iyo carruurtooda markii hore iyagoo iswata ayaa wakhti ay maxkamad ku yimaadaan loo qaban jiray hase yeeshee hadda waxaa la xidhaa waalidka inta uu maxkamadda sugayo halka carruurtana lagu hayo goob gaara siyaasaddan carruurta iyo waalidiintooda lagu kala reebaya ayaa waxaa la yimid maamulka madaxweyne trump hase yeeshee markii cadaadis badani kaga yimid warbaahinta qaar ka mida siyaasiyiinta jamhuuriga iyo xubno ka mid a qoyskiisa oo xaaskiisu ay ugu horraysa ayaa madaxweyne trump uu soo saaray wareegto uu siyaasaddaasi ku joojinayo waa kan garyaqaanamiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo faahfaahinaya wareegtadaasi
wareegtadii madaxweynuhu soo saaray waxay dhammaynaysay ama ay soo afjaraysay eh, policy ama xeer uu madaxweynuhu iyo tiimkiisu ay isbuucyo un ka hor macnaha ay dhaqangeliyeen eh, kaasoo sheegayay eh, ama samaynaya qoysaska soo gelaya ee ee gaar ahaana koonfurtan dalka maraykanka kasoo gelaya iyagoo magangeli doona eh, ku qasbayay in maaragtay ee waalidkii iyo ilmihii la kala saaro oo waalidkiina maxkamad iyo maanta xabsi loo diro kadibna maxkamad loo ballamiyo ilmihiina ee, lagu hayo meelo maaragtay ee, loo sameeyey oo ee, buuq badan dhalisay oo ahayd maaragtay xeryo loo loo sameeyey sida dadka qaxootiga oo kale Ee, arrintaas ayay soo afjaraysay hase ahaatee murankii weli ma istaagin oo iyada lafteeda waxaa weli ka imaanaya ee, doodo cusub oo maaragtay ee, in ay sharciga maraykanka waafaqsanayn ayaa kamid a doodahaas ee, sharciga maraykanka wuxuu dhigayay hadda ka hor in ee, aan ilmaha yaryar ee da-doodu macnaha ay ka yartahay sideed iyo tobanka aan aan lagu hayn karin ee, xabsiga wax ka badan labaatan beri haddii ay soo macnaha markay waddanka soo gelayaan ilmaha qaxootiga laga hadlaya gaar ahaan aan labaatan beri labaatan beri ka badan lagu hayn karin xabsi haddaba arrintaasi wax ma laga beddelay waase maxay sida uu maamulka trump doonayo in arrintan loo xalliyo maadaama oo hadda ee, dikretadan ay joojisay sharcigii ay sa- macnaha dhaqan- dhaqangalkii ay ay sameynayeen ee ahayd in la kala reebayo qoysaska oo ilmaha gaar loo haynayo oo ay leeyihin hadda ilmihii iyo waalidkii baan isla haynaynaa ilmihii iyo waalidkii ayaan isla haynaynaa inta ay maxkamadda u dhammaanayso taas oo ka hor imaanaysa sharcigii ahaa inaan ilmaha xabsi lagu hayn karin muddo ka badan labaatan beri marka ee, hadda waxaad moodaa xukuumadda inay leedahay waa in congaresska uu kasoo saaraa sharci ee, sharcigan labaatanka beri sheegaya la- meesha lagaga saarayo ogolaanaya maaragtay in xukuumadda ay sidaan samayso ama waa inuu xaakim ee, uu sharcigan wax ka bedela laftiisa u ogolaanaya xukuumadda taas ayaana buuqa dhalisay oo weli waxaa leeyahay dimuqraadigu ay ku doodayaan in looga baahan yahay xukuumaddu si ay iyadu u sharcigeli u dhaqangelisay policygii ahaa in ilmaha iyo qoyska lakala reebo in ay loo baahan yahay iyagu inay dhameeyaan oo laga saaro meesha gebi ahaanba in ilmaha iyo waalidka lagu hayo xabsiyada loona ogolaado ilmaha iyo waalidka inay banaanka maxkamadooda ku sugaan dadkan oo hadda ku sugan xadka koonfureed ee maraykanka ayaa intooda badani waxay ka yimaadeen dalalka koonfur ameerika hase yeeshee waxaa iyaguna jira kuwa ka yimid dalal maraykanka aad uga fogfog oo ah goobo ay xiisado siyaasadeed ka aloonsan yihiin sida ay sharxayso ikraan cali fidhin oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada houston ee gobolka texas waxay u badan yihiin intooda badan haddaan idhahdo boqolkiiba sagaal sagaashan waxay u badan yihiin wadamadan south america ay u badan yihiin oo ay ka yimaadaan laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi carabaha amba middleiska ka yimi oo iyaga laftirkooda ku jira oo soo maray xaggaa kasoo gudbay oo soo maray tahriib kasoo galay xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu tallaabadan maamulka trump aad uga soo horjeeda ayaa u arka in falkani uu lid ku yahay qiyamkii dadka iyo dalka maraykanka waa tan senator kamaala harris oo laga soo doortay gobolka californiya kani waa dagaal ka dhashay cidda aan nahay waxaanan u dagaalamaynaa qiyamka dalkeenna ayay tidhi inkastoo madaxweyne trump oo arrintan ka soo saaray wareegto uu ku joojinayo kala qaybinta xubnaha qoyska haddana hoos uma dhigin hadalladiisii ku saabsanaa meesha adag ee uu ka taagan yahay arrintan xuduudda waxaa intaasi dheer in jimcihii toddobaadkan uu la kulmay qoysas qaar ka mid a eholadoodu ay ku baxeen gacanta dad maraykanka aan sharci ku lahayn kulankaasi ayaa loo arkay in dadka soo galaatiga ahi uu madaxweyne trump u muujinayay inay yihiin dad dembiilayaala waa kan donald trump oo arrintaasi ka hadlaya waxaa jira qoysas ay warbaahintu ilowday iyagu qoysaskaasi kama hadlaan ayuu yidhi haddaba marka la eego xogaha la ururiyey intee ayaa dadka soo galootiga sharcidarrada ahi ay ka yihiin kuwa dilalka dembiilannimo geysta mar kale garyaqaan amiin haaruun horta qaxootigu guud ahaanba dadka waddankan soo galootiga ku ihi markii la barbardhigo bulshada guud ahaan ee dalka maraykanka muwaadiniinta ka ah aad bay uga hooseeyaan dembiyada ay galaan qofka aan waddanka sharci ku lahayna waa qofka gacanku gabad ah oo runtii aan rabin inta badan in maaragtay ay ay ay macnaha ay ay galaan arrimo kusoo jiidaysa indhaha bulshada iyo indhaha maaragtay booliska marka dadkan oo sharci la-aanta waddanka ku joogay aad bay uga sii yar yihiin xataa kuwa qaxootiga ah markii guud ahaan la fiiriyo aad bay uga sii yar yihiin dembiyaday galaan laakiin dabcan waxaan ognahay maraykanka inay ku nooshahay in ka badan kow iyo toban milyan oo qof oo aan waddankan sharci ku lahayn sharci darrona ku jooga dalka maraykanka oo shaqooyin kala duwan oo fara badan weliba shaqooyinka hoose ee muwaadiniinta maraykanka iyo dalka sharciga kule maraykanka aysan inta badan qabanaynin rabin inay qabtaan ayay qabtaan waxaa ka mid ah macnaha inay ka shaqeeyaan beeraha oo shaqo adag ah gobolada kulul ee florida iyo maaragtay california oo kale oo xilliyada xagaaga oo aada u kulushahay ama cid kala cid kale oo rabtay inay qabata aysan jirin laakiin dadkan soo galootiga sharci la-aantii ihi ay ku qasban yihiin shaqooyinkaas oo kale inay qabtaan shaqooyinka nadaafadda ay aada uga shaqeeyaan shaqooyinka makhaayadaha hoos hoose oo kale ay aada uga shaqeeyaan marka markii loo la fiiriyo guud ahaan waa dad ka yar laakiin dambiyada galaan way ka yar yihiin laakiin dabcan dee koo iyo toban milyan oo qof aad garanaysaa qalad wuu iska dhacayaa way jiraan shaksiyaad ay ay dhibaato u geysteen shaksiyaad aan maarata sharcigan sharci ku lahayn dalka laakiin waxaa aada uga badan oo toban jeer kusoo laamaya muwaadiniinta maraykanku dadka ay dileen ka dileen muwaadiniinta kale maraykanka
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay dood muran siyaasadeed ka abuurtay dalka maraykanka taasoo ku saabsan qaxooti ku sugan xadka koonfureed ee dalkan maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystadeed ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya barnaamijka umuuraha maraykanka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a axmed cali sheekh oo idaacadda galabta ugu weheliya ayaan weydiinayaa bal wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha axmed haye koobka adduunka wadamo ayaa hadda xaqiijiyay inay soo baxaan oo wareegga lix tobanaad usoo gudbay kuwana way hareen kuwana qarkay u saaran yihiin inay soo baxaan kuwana qarkay u saaran yihiin inay doonta ka dhacaan haye aad ayaad umahadsan tahay jamaalo waxaa hadda un wax un shan daqiiqo ama lix daqiiqo inaga xigta soo gelaya ciyaaraha labada kulan ee ka tirsan gruupka c gruubkan waxaa ku wada jira dalalka austraaliya oo la ciyaareysa hadda gordo beru iyo denmark iyo faransiiska gruubkan kaalinta koowaad waxaa hadda ku jira dalka faransiiska oo u gudbay wareega lixi tobanaad ee koobka adduunka hase yeeshee denmark iyo austraaliya oo labaduba weli rajo ka leh inay gruubka u gudbaan oo faransiiska ay u raacaan wareega lixi tobanaad ayaa laga doonayaa inay ay badiyaan denmark haddii ay barbardhac gasho ama ay badiso way soo baxaysaa australia waa in ay badisaa oo ay ka adkaataa beru islamarkaana ay rajaysaa in faransiisku uu ka adkaado denmark markaasoo ay noqon doonaan isku dhibco kadibna la eegi doono dhinaca goolasha farqiga goolasha ee labada dhinac u dhexeeya oo kadib sidaas ayaa lagu go-aamin doonaa gruubkan xulka beru iyagu wax dhibac ma lahan ilaa iyo hadda oo waxa ay ka hareen koobka adduunka australian hal dhibac ay leedahay marka waxay doonaysaa inay adkaato oo ay afar dhibcood denmark la timaado denmarkna faransiisku ay ku guuldaraystaan sidaas darteedna ay raje sidaas kusoo baxaan denmark haddii ay faransiiska ka adkaadaan kaalinta kuwaad ayay kusoo bixi karaan waadna ogtahay oo kaalinta kuwaad waxa loogu orday waa in hadhow gruubka wareega lixi tobanaad laga dheeraado xulalka laisleeyahay aad u wadbadayihiin laakiin hadda sida muuqataa dalalka qaarkeed oo laisdhehayay waxay kusoo bixi karaan kaalinta koowaad ayaa laga yaabaa kaalinta labaad inay kusoo baxaan oo ay adag ay suuragal tahay in wadan weyn laba wadan weyn ay koowaad iyo labaad intay kusoo kala baxaan isku aadaan isku dhacaan waxaa tusaale oo kaas ka mid a haddii jarmalku ay soo baxaan waxay ku dhici doonaan brazil halka marka hore la filayay inay inay kaalinta kuwaad jarmalka kusoo baxaan oo ay ay ku dhacaan switzerland oo kale oo kaalinta ama ama marka xul weyn oo la filayay inuu sida rabay uu noqon waaya waxaa kaloo hadda ka mid ah ciyaarta iyadana uruguay iyo portugiiska portugiiska oo kale isku dhacay ciyaaraha dambe ee kuwan markay dhammaadaan ku xigana argentina oo kale laga yaabaa inay kaalinta labaad kusoo baxdo sida muuqata haddii ay nigeria ka adkaato gruubkaas d waanu gudagali doonaa iceland iyo croatia ciyaari doonaa marka ciyaarahan ay dhammaadaan kadib nigeria iyo argentina marka bal ka waran sida saadaashu ahayd marka hore gruubkan gruubka ugu adag aad baa loo saadaalin inuu ahaa koobka adduunka laakiin laisma dhihin argentin waxay bandhigay soo bandhigto way soo bandhigi doontaa maxaa khaldame baa laleeyahay argentina runtii keliya ma ahan inay inay sidii la rabo noqon weyday aad iyo aad ayay micnaha u liitaan oo saddex iyo ibr ayaa looga adkaaday ciyaartii tan ka horreysa croatia ay la ciyaareen gruubkan ilaa hadda croatia ayaa xaqiijisay inay inay soo gudubtay nigeria iceland iyo argentina saddexdaba weli rajo ayaa ku jirta nigeria waxay u baahan tahay oo oo barbardhac gasho islamarkaana croatia ay ka adkaato iceland oo welibana ay ay markaasi uga dhinaca goolasha aad ayay uga horeeyaan nigeria ayaa horeysa nigeria ilaa hadda wax goola laguma lahan oo laba gool ayay dhalisay labana waa laga dheliyey laakiin iceland laba gool ayaa lagu leeyahay xitaa haddii croatia ay ka adkaadaan waa inay goolal badan uga adkaadaan taasoo adkaan doonta argentina waxay u baahnaan doontaa inay ka adkaato nigeria iyadoo markaas rajeynaysaa in croatiana ay ka adkaato iceland oo weliba ay uga adkaato goolal badan
haddaan dhegeystayaasha xasuusino labadan wadan iceland iyo croatia reebkii koobka adduunka ay dhowr jeers arkeen marka aad fiirsana laba mar oo ay ciyaareen marna laba gooli waxba croatia ku awdurnaatay marna gooli waxba iceland ayaa ku awdurnaatay mar kasta oo koox badanaysana wadankeeda ayaa la joogay marka waanu arki doonaa sida ay ciyaartaasi croatia iyo iceland ay noqoto iyo dabcan argentina iyo nigeria dhinaca goolka ka waran argentina lafaahanteeda goolka dhib badan baa ka haystay goolwadihii hore waa koowaadka ahaa waa uu dhaawacmay
goolhayihii kooxda manchester ramos romero wuu ka dhaawacmay kabayero oo u dheela kooxda chelsea ayaa goolhayo ah oo ciyaartii tan ka horreysay qaladaad sameeyey marka waxay filayaan inay inay sidan ka roonaadaan oo ay ka adkaadaan nigeria axmed cali sheekh ayuu ahaa oo wararkii ugu dambeeya ciyaaraha idinla socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a idaacaddeenii galabnimaha halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa axmed iyo anigoo jamaal axmed ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo kulantan dambe nabadgelyo
Stay tuned for all the hits.